subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa subax talaada ah bisha mayna waa laba iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah dadka danyartae xaafadda isliya magaalada nairobi oo sameeyey dibadbax ay kaga cabanayaan xayaraaddii ay dhowaan dawladdu saartay annaga shaqaalaan nahay dukaamankii marka nalaga xiro xaggee ka shaqaysanaynaa maxaa biriis la cunaaya laba maalin besa baahi lagu dareen shanay toban beri xaggee joogtaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo cambaareeyey dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid a dalalka carabta oo cambaareeyey tallaabooyin uu dalka turkigu ka wado dalka liibiya cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
dowladda maraykanka ayaa dowladda iiraan ku booriday isniintii shalay inay soo dirto dayuurad gaara si ay u qaaddo koob iyo toban muwaadin oo u dhashay iiraan kuwaasoo washington ay doonayso inay musaafuriso maraykanka ayaa iiraan ku eedeeyey inay daahinayso hawsha musaafurinta ken kujineele oo ku-xigeenka xogeyaha amniga gudaha maraykanka ayaa fariin dhinaca twitterka ku qoray waxaan haynaa koob iyo toban muwaadin kuwaasoo sharci darro ku jooga kuwaasoo aan isku dayeynay inaan dalkiinna ku soo celinno waxaad tidhaahdeen waxaan doonaynaa inay soo noqdaan marka maxaad u soo diiri weydeen dayuurad gaara si aannu koob iyo tobankan hal mar u soo celinna ayuu yidhi kujineele ayaa intaasi ugu daray in washington in muddaha isku dayeysay inay celiso siras asgari oo ah brofesor cilmiga sayniska oo iiraan u dhashay kaasoo dembi lagu waayay bishii nofembar kadib markii lagu eedeeyey inuu xaday sir ganacsi hase yeeshee weli gacanta maraykanka ku sii jiray dhinaca kale kujineele ayaanan soo hadal qaadin isweydaarsi dhinaca maxaabiista oo labada dal dhex mara arrin wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad dariif uu isniintii shalay sheegay inay tehraan in muddo ahba diyaar u ahayd labada dal ayaa xidhiidhkoodu go'ay muddo afartan sano ka hora dhinaca wararka gudaha maraykankana maamulka gaadiidka tareenada iyo basaska ee magaalada washington d c ee xarunta maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay inuu qorshaynayo inuu sii dheereeyo cafinta lacagtii tareenada iyo basaska lagu raacayey ilaa iyo guga sannadka laba kun iyo koob iyo labaatanka xilli uu maamulku doonayo inuu si aayar aayara u soo celiyo adeegiisii kadib markii xanuunka fayraska korona u keenaa uu dilaacay hay-adaha gaadiidka ee maraykanka ayaa waxaa si xun u saameeyey amarada guryaha lagu nagaanayo taas oo rakaabkii aad hoos ugu dhigtay koongareeska ayaa ansixiyey lacag dhan shan iyo labaatan bilyan oo dollar bishii abril taasoo lagu caawinaya hay-adaha gaadiidka dalka iyadoo dhinaca caasimadan ay ku soo beegantay lacag in yar kor u dhaafaysa hal bilyan oo dollar gaadiidka tareenada ayaa hoos u dhacay shan iyo sagaashan boqolkiiba halka adeegsiga basaskuna oo hoos u dhacay boqolkiiba toddobaatan warkii caalamkuna intaas ayuu ku dhan yahay
mahadsanid sandheere warkii caalamka ayaad dhegaystayaal maqlayseen halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxtooyada maamul goboleedka jubbaland ayaa si kulul uga hadashay xarig shalay magaalada garbaharre ee gobolka gado loogu geystay guddoomiyihii degmada garbaharre ee gobolkaasi iimaan cadow kaarshe kaasoo la sheegay in isagoo gacmaha ka jeebaysan loo duuliyey magaalada muqdisho arrintan ayaa imaanaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay magaalada garbaharrey ay ku sugnaayeen saraakiil ka amar qaata madaxtooyada soomaaliya oo uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka ah maamulka gobolka gado macalimu iyo saraakiisha ciidamada xasilinta gobolka gado ee ka amar qaata dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa arrintaasi ku tilmaamay falaaf duub ah isagoo ka digay inay dhibaato horseedo waxaan aad iyo aad wax looga xumaado ah in dowladda dhexe ee soomaaliya hay-addeeda nabadsugidda ay waayadanba dhacdooyin isxagxaga ka waday gobolka gedo kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada soomaaliyeed iyo wada noolaanshaha iyo inay soomaaliya hesho qaran taabaqaada lid ku ah intaba kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay-adaha maamul amni garsoor ee ka jira gobolka gedo ayaga oo isticmaalayo ciidamo qaranah oo qaranka soomaaliyeed abaabulay dhisay gobolka ka howlgelayey cadowga la dagaalamayey sharciga gacan siinayay u jaheeyey inay isla hay-adihii dawligahaa ku burburiyaan oo dalkaa ka dhisnaa in badan baan ka hadalnay caalamkaa ka hadlay golayaasha sharci dinta soomaaliya ka hadlay dowlgoleedka jubbaland baa ka hadashay baaqiyo fara badan oo isxegxegay iyo talooyin baa ka soo baxay midna lama dhegaysanin dhacdaas waa sii socotaa waxa ugu foosha xumeed waxay ahayd xarunta gobolka gedo garbaarey guddoomiyaheedii in maanta halkaa laga afduubay oo si xoog ah loo afduubay xorriyaddana looga qaaday ninkaad maanta qori ku qabato si nidaam darraah oo sharci darraah oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto haddii dalkii buu kula leeyahay maalintiisuu ka beegsanayaa wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa
maxamuud sayd aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland oo sidoo kale ka hadlay fatahaado ay webiyada jubba iyo daawo oo ka geysteen qaybo ka tirsan gobolka gedo ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku sheegay inaan gargaar loo fidinin deegaanadaasi
waxaa jira masiibooyin dabiici ah daadad baa jira webiyadii jubba iyo daawo labadaba waa fatahayaan maanta ugu dambeysay degmada doolow degmooyinka baar dheere iyo luuq iyo buur dhuuba iyo hore bay ugu jirtay cudur baa jira sideen isu kaashannaa fatahaadahaas sideen ummadda iyada ugu badbaadinaa khasaarahay noo geysanayaan cudurka sideen iskaga ilaalinaa cadowgii nabadda iyo nolosha noo diido na dhex fadhiyey sideen iskaga ilaalinaa arrintaas fatahaadaha iyo masiibada dabiiciga ah ayaxa soo kacayo cudurrada jiro ilaahay annagoo la kaashanayno ummadda soomaaliyeed meel kastoo lagu nool yahay in layska kaashado arrimahaasna si deg dega wax looga qabto baana la kabaryaynaa annaga waxaa noo qorshaysnayd maalinta beriteed inaan diyaarad u duulino garbaarey deeq looga hortegayo cudurka koronaha wado degmooyinka aan geyno codkaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayd aadan oo xalay hadalkaasi ka sheegay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal dadka danyartae ku dhaqan xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa sameeyey dibadbax ay dowladda kenya uga codsanayaan inay siiso cunto maadaama goobihii ay ka shaqaysan jireen xayiraad lagu soo rogay warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen dad dibadbaxayaal ah oo ka cabanayay xayiraada lagu soo rogay xaafadda soomaalida islii ayaa isugu soo baxay degmada kamakuuji gaar ahaan deegaanka section tree dadkan ayaa waxay dowladda dalka kenya ay ka dalbadeen in lala soo gaaro gargaar cunno ah kadib markii dhowaan ay dowladda amar ku bixisay in aan lasoo geli karin lagana bixi karin xaafadda soomaalida islii dadkan dibadbaxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cunno waxa ay sheegeen dadkan inay usoo shaqo tegi jireen xaafadda soomaalida islii jina naitwa mzee hasan sisi hakuna kazi watu nazuia ndani ya jumba hakuna rashini jumbani hakuna kitu yoyote
shaqo ma haysano dadka guryaha ayay ku jiraan cuntona ma haysano annaga shaqaalaan nahay dukaamankii marka nalaga xiro xaggee ka shaqaysanaynaa maxaa bariis la cunaya laba maalin besa baahi lagu dareemo shan iyo toban beri xaggee joogtaa Tunalewa hii ugonjwa iko, si hatatuelewi. Maana yake ni kwamba watu wa Isli wamekubali hizo siku ambazo mnatupatia, lakini serikali tusaidieni na chakula hizo siku waanu fahansannahay in xanuunkan uu jiro ma ahan inaynu fahansaneen dadka ku dhaqan isliina waxay u hoggaansameen amarka dowladda balse waxaan dowladda ka codsanaynaa inay cuntona siiso angalau hata tukikaa ndani, kila mtu haya ana laga soo bilaabo gelinkii dambe ee maalintii arbacada ahayd markii dowladda dalka kenya ay xayiraad kusoo rogtay xaafadda soomaalida islii waxa ayse soo tarayay cabashooyin dhowr ah oo ka imaanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ah in islii ay tahay meesha ay ka heli jireen nolol maalmeedkooda intisaar saalax xuseen v o a nairobi dhinaca kalena wariyaasha soomaalida ah ee ka howlgala warbaahinta magaalada nairobi oo sheegay in uu saameeyey bandowga iyo xayiraada ay dowladda kenya kusoo rogtay xaafadda isli ayaa sheegay in mararka qaar ay su-aalo kala duwan kala kulmaan ciidamada booliska ee ku sugan baraha kontaroolka ee laga soo galo xaafadda isli wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed oo la kulmay qaar ka mid a saxafiyiintaasi ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi
cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay shaqada warbaahinta ah ee dalka kenya wariyayaasha ka howlgala warbaahinta gudaha kenya gaar ahaana magaalada nairobi ayaa ka mid a wariyayaasha uu shaqooyinkoodu saameeyey cudurka inkastoo wariyayaasha ka howlgala magaalada nairobi ay intooda badan weli ka shaqaynayaan xafiisyada xarumaha sidii caadadaba ahayd haddana wariyayaasha ayaa sheegaya in xiliyada ay xafiisyada usoo shaqo tegayaan gaar ahaana xiliyada bandowga ay su-aalo kala kulmayaan laamaha ammaanka maxamed yuusuf colow oo ka mida wariyayaasha ka howlgala magaalada nairobi ayaa sharaxaya saameynta ay dareemeen wariyayaasha iyo caqabadaha ay wariyayaasha la kulmaan saacadaha bandowga waxaan xaafadda ku laaban jirnay eh, ugu yaraan saddex saaxooyanimo ama afar saaxooyanimo waxaa dhacdaa in xitaa adiga hoole ay kuu dhamman yihiin oo aad shaqooyin kala doonayso inaad qabsato meesha lagu gaaro toban saac eh, waa inaad alaabtaha diyaarsataa dabcan waxaa laga yaabaa inaad marto ilaa iyo dhowr gobood oo markaasi eh, laamaha amniga taagan yihiin haddii kuwana aad ka badbaado waxaa laga yaabaa in kuwa kale aysan eh, ka badbaadi karin qaar ka mid a xarumaha warbaahinta ah ee ku yaala xaafadda islii ayaa hakiyey jadwalkii maalinlaha ahaa ee shaqooyinkooda kadib markii xayiraadii dhowaan lagu soo rogay xaafadda islii ay saamaysay dadkii wariyayaasha barnaamijyada kala qaybgeli jiray maxamed xaaji gool waa barnaamij soo saare ka howlgala idaacadda midnimo oo ay bahwadaagna yihiin idaacadda v o a saameyn weyn ayay nagu yeelatay xagga shaqada howlmaalmeedkaygii guud ahaanba waxaa la odhan karayaa waxaa istaagay dhammaanba barnaamijyadii aan soo saaranay oo maalinlaha ahaa taasi oo ay ugu cad tahay xanibaad markaasi dhanka waxa weeye dadka sababtoo ah dadku waxay ahaayeen dadkii aan wareysananay marka way nagu adkaatay inaanu ishelno haddii ay noqon lahayd dhanka kulanka caadiga face to face-ka taas way adag tahay haddana waxaa adkaaday khabadkii laftigoodii dadkii inta badan waa markaanu wacno waxayna leeyihiin jam baanu ku jiraa hadda suurtagal maaha marka waxa weeye waxay noqotay complicate ayay nagu noqotay arrintaas xaggii barnaamijyada ayaa aada wax weeye nagu adag marka waxaan odhan karnaa boqolkiiba waxa weeye toddobaatan hoos ayay u dhaceen barnaamijyada aan soo saarnay waxa kaloo aan ku daraya aan waxa weeye aan jeclahay sidaan la socno bil ramadaan baa lagu jiraa bisha ramadaan way ka duwan yihiin bilooyinka kale maadaama dadka islaamka ah ay iyagu waxa weeye ay barnaamijyo aan ka samayn jirnay dhanka waxa weeye sadaqada oo dad waxaa jira ilahi wax siiyey oo sadaqaysanayay oo ay u suurtageli weydey oo nala soo xiriiray inaan markaasi dadka waxa weeye aan ugu yabohno si markaasi ay u gudbiyaan wixii markaasi ay ugu talagaleen dadka waxa weye fuqarada marka taasaa waxa weeye horta saameynta ugu weyn bishan waxa weeye aan ku tilmaami karaa waxa kaloo khadarow meesha ku jira runtii isbedel weyn baa ku dhacay dhanka waxa weye dhaqaale hoosudhac dhaqaale ayaa bulshada waxa weeye kenyaanka ku dhacay iyadoo dee guud ahaanba caalamka ay saameysay haddana waxaad moodaa in si gaara oo khaas waxa weeye dadka soomaalida ee ku dhaqan xaafadda islii diyaarinta macluumaadka warbaahinta muuqaalka ah ee layska arko waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ugu adag ee ay wariyeyaasha ka shaqeeya telefishinadu ay qabtaan waxaana jirtay saameyn ka dhalatay go-aanada ay dowladda kenya ay ku soo rogtay dalka ee ay ku xakamaynayso faafitaanka cudurka coronavirus oo ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dareemayeen wariyeyaasha ka shaqeeya warbaahinta layska arko foos ibraahim ciid waxa ay ka shaqaysaa tv-ga five ee magaalada nairobi waxaa ka mid ah in wariyaashii goobo badan oo ay tegi lahaayeen oo ay warbixino ka diyaarin lahaayeen ama xogo ay ka heli lahaayeen mararka qaar waxaa dhacaysa inaysan tegi karin saameynta kale ee ugu weyn ee uu nagu yeeshay corona waxaa ka mid ah in xaruntii tv-ga oo kale ama idaacaddii marka ay islii ku taalo kuma imaan karo qofkii martida ahaa ee aad barnaamij ku ballansatay inaad ku wareysato ama waxyaabo kaleba aad ka doonayso inaad xogo ka hesho qofkaasi kuma imaan karo maadaama islii aan laga bixi karin lana soo geli karin tan kale dhibta ugu weyne ay tahay ayaa waxay tahay xaruntiiba mararka qaar inaad tagto ayaa kugu adkaanaysa adigoo u baqanaya dhinaca caafimaadkaaga sababtoo ah inta meeloodoo aad sii marayso gaadiidka aad raacayso xarunta laftigeeda aad tegayso ama dadka jooga waxaad is leedahay mararka qaar ku gelaya shaki ah dadkani ma wada caafimaad qabaan sababtoo ah adigu guriga waxaad kaga soo tagtay dad iyaga caafimaadkooda ilaalinaya ee ku jira arintii stay at home oo aan guriga kasoo baxaynin balse adigu waad baxaysaa haddiiba naftaada keliyaadan u baqaynin waxaad is leedahay guriga waad usoo laabanaysaa maxaa dadka jooga u keeni doontaa ee aan bixina iyagu naftooda ilaashanaya cabdiqaadir cumar cabdile oo isna ka mida wariyeyaasha ka howlgala magaalada nairobi ayaa sheegaya in inkastoo wariyeyaasha ay kaalin weyn ka qaadanayaan wacyigelinta ka hortaga cudurka coronavirus uu haddana geeska kale cudurku saameeyey wararkii maalinlaha ahaa ee ay wariyeyaashu soo tabin jireen qayb ayaan ka qaadanayna inkastoo uu xakeen laftigiisa corona markaad fiiris qadarow waxaad moodaa in inagoo oo awalba qaxootinimo iyo wax lagu shaqaynayay in haddana mar kale uu isagoo nasii karantiilo oo saacadihii macnaha la shaqaynaya oo banaanka la joogay oo magaalada dhexmaraya inay kooban tahay in sidoo kale dadka isku imaan karin oo kale kulamadii dhici jiray ee raboodka laga samayn jiray sidoo kale marar qaar waxaa laga soo waran jiray iskuullada xafladii ay qabsan jireen oo kale waxyaabahaasoo idil ayaad moodaa in meesha uu ka saaray oo warar ahaan ay wararkii bulshada loo tabinaya ay soo yaraadeen hase ahaatee weli qayb ayaan ka qaadanaa in bulshada aan ku wacyigelinno inay ka fogaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka samareyka adduunka idil saameeyey ee coronaviruska saxafiyiinta oo maanka ku haya sidii ay naftooda uga badbaadin lahaayeen khatarta bushiga halista ah ee corona ayaa waxa ay mar walba ku dadaalaan sidii ay bulshada ugu soo gudbin lahaayeen xogta iyo macluumaadka ay u baahan yihiin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladaha masar imaaraadka carabta faransiiska gariiga iyo qubrus ayaa cambaareeyey ficilada dowladda turkigu ay ka wado badda mediteraneanka iyo guud ahaan gobolka bariga dhexe warbixintan waxaa qaahire ka soo diray wariyahayga xuseen cusmaan saxnuuni dowladaha masar isutaga imaaraadka carabta gariiga faransiiska iyo qubrusa ayaa walaac ka muujiyey xiisadaha amniga ee isa sii taraya ee dalka liibiya iyo guud ahaan mandiqada waxayna ku sifeeyeen heshiiska dowladda turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay inuu yahay mid khatar ku ah nabadgelyada mandiqada hadalkan ayaa ka soo baxay kulan dhinaca qadka telefoonka oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi shanta ahi kaasoo ay ka arrinsanayeen waxyaabihii ugu dambe dambeeyey ee ka taagan badda mediteraneanka iyo weliba dhibaatooyinka khatarta ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida gobolkani wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa dhaleeceeyey dhaqdhaqaaqyada sharci darada ahi ee dowladda turkiga ay ka wado aag ka tirsan dhulka jamhuuriyadda qubrusa kaasoo xadgudub ku ah bay yidhaahdeen sharciga caalamiga ah ee waafaqsan qaanuunka qaramada midoobay ee ku saabsan sharciga badda warka ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey sii socoshada xadgudubyada turkiga ee ka dhanka ah hawada dalka guriiga oo ay ku jiraan dulimaadyada meelaha dadka ku badan yahay iyo dhinaca badda wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar imaaraadka carabta faransiiska griiga iyo qubrusa waxay kaloo ay ka wada hadleen islamarkaasina ay cambaareeyeen qaabka dowladda turkiga ay u maarayso muhaajiriinta jooga dalkeeda iyo sida sharci darada ahi oo ay uga gudbaan xuduudda ay la wadaagto dalkaasi griiga dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi waxay muujiyeen sida ay ugu xun yihiin kasii daridda xaaladda iyo iska horimaadyada milatariga ee dalka libiya ayagoo xusuusiyay dowladda turkiga fulinta heshiiska berliin ee ahaa in laga fogaado faragelinta arrimaha dowladda libiya waxaan si adag u cambaaraynaynaa faragelinta milatariga ee turkiga ee libiya waxaana ku boorinaynaa turkiga inay si buuxda ay u ixtiraamto cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay islamarkaasina ay joojiso qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee ka imaanaya suuriya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi gabagabada hadalka kasoo yeeray wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar imaaraadka carabta griiga faransiiska iyo qubrusa ayaa lagu sheegay dhaqdhaqaaqyada ay wado dowladda turkiga inuu yahay mid halis ku ah amniga qaaradaha yuruba iyo afrika haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida u arko warka ka soo baxay dowladahaasi ay cambaareeyey dhaqdhaqaaqyada dowladda turkiga dayaanka ka soo baxay wadamada shanta ee kale ah masar faransiiska qubrus imaaraadka griiga ee ku aadan dhaqdhaqaaqa turkigu ka wado gudaha dalka libiya waxaan u arkaa waxay ka cabsi qabaan isku ballaadhinta turkigu uu ka wado badda mediteranean sea iyo taageerada uu dowladda turkigu la garab taagan tahay dowladda caalamku aqoonsan yahay ee tribili oo aad muddooyinkan dambe aada moodo inay ku adkaanayso dagaalada ay kula jirto khaliifa xaftar saynu la soconaba turkigu wuxuu yidhi oo uu ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono khaliifa xaftar oo loo tiriyo inay wadamadaasi iyagu ay taageeraan dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha masar imaaraadka carabta faransiiska griiga iyo qubrusa ayaa ugu baaqay qaybaha ku dagaalamaya dalka libiya in ay ilaaliyaan xabajoojinta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan arrimahan ayaa imaanaya xili weli ay taagan tahay xiisada iyo dagaalada ka socda dalkaasi libiya oo ay isku diidan yihiin ciidamada milatariga ee uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar iyo dowladda caalamka aqoonsan yahay kuwaasi oo ku loolamaya hogaaminta dalkaasi libiya xuseen saxnuuni v o a qaahira haatanna kusoo dhowaada mid ka mid a qhasiidooyinkaan idinku talagalnay bisha ramadaan
So I kana howlba dambayse su-aasha haboon ilaah oo u jawaabtada nagu hagaaji marka moodku ku haleelo ay naftu halaa ku dhaafto hogyo lagu dhigaya iilka habaska lagugu boobo halkana howlba dambayse su-aasha haboon ilaah oo u jawaabtada nagu hagaaji
intaas ayaan kusoo gebagabanaynaa idaacaddaiyadii subaxnimo idinla socodsiinayeen cashe ibraahim caashacuudi anigoo ah maxamed cabdi iyo dhinaca soo saaristoo inoo joogay bashiir abikar intaaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo ramadaan wanaagsan
halkan ahowba dambayse todobada adu